الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كتاب اللباس وكتاب كسيدي الطمناد لباس ودركوي درك الله حيرنا أيو أيوبا كتاب كان كهليا درك مرك الله حيرنا أيو waxa uu ka hadlayaa dharka xaaraamta ah ee dharka la xiranaayo oo dhankaa dhimayo waxauu ka hadlayaa dharka aan laynoo ogolayn bes wixii marka intaa ka soo hara waa mubaax wey waayo waxa la soo koobi karaa waa wixii la xarimee waxa xalaashaa lama soo koobi karo waa fara badan yihi alxadiid athani watiscuun bacda talaata mia saddex boqol iyo sagaashan iyo laba xadiidkaabuu ka bilaabanaya waxau yidhi can cumar bn اlkhadaab radia allahu canhu cumar bn khadaab amiir muminiin qaala waxau yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi waxa y qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka ilaahi waxa uu yidhi laa talbasuu ha xiranina alxariira dharka xariirta ah fainahu arrinku waxa uu yahay man labisahu qofkii xirta fi dunyaa adduunyada oo muslimiinta ka mid a lam yalbisu ma xirto fi laakhira aakhiro ma xirto xadiidkan waxa uu nebiguna yidhi calayhi salaatu wassalaam laa talbasuu ha xiranina alxariira dharka xariirta laga sameeya waa ragga marka waxa laga hadlayo waa ragga waayo xadiid kaluu nebigu ku caddeeyey oo intuu dahab iyo waxa weeye uu soo qaaday dahab iyo fida iyo iyo xariir ayr macnaha dahabkiiyo fiday taasi ahayd marka dahabka iyo fidada iyo xariirta iyo dumarka waa loo ogolyahay laakiin ragga lama ogola ragga weeye marka waxaa leeyahay laa talbisu ha xiranina alxariira xariirta ha xiranina darkaa jirjilicsan oo xariirta ha xiranina fa inahu arrinku waxa uu yahay man labisa qofkii xirta man labisahu qofkii xirta xariirtii fi dunyaa adduunyada ku xirta oo amarkaa nebiga khilaafa oo maadaama ilaahay rasuulku diideen khilaafa lam yalbasuu fi laakhira aakhira ma xirto walow jannada hadduu gala xata aayadaha qur-aanka waxay caddeeyeen jannada ahlu jannuhu inay xariir xiranayaan ha walibaasuhum fiihaa xariir xariir inay xiranayaan marka qofkaana hadduu xataa jannada galo horta hadduu xalaashado o yidhaahdo aniga waa ii xalaal waa ku gaaloobaya oo janna indha saari mayo laakiin hadduunan xalaashan ee uu jannada xataa galo waxaa lagu ciqaabayaa in xariirtii laga qadiyo maadaama uu adduunka isaga dayn waayey xadiidka ku xiga athalit wa tiscuun bacda talaata mia saddex boqol sagaashan iyo saddex can xudayfa ibn alyamaan radia allahu canhu radia allahu canhumaa inuu yidhaahda bay ahayd waayo xudayfa isaga iyo aabihiiba waa laba saxaabi yowmu khandaq baa aabihii la dilay saxaabi buu ahaa weliba muslimiintaa dilay baan intay mushrikiintii moodeen ayay waxa weeye ku boobeen isagoo le xudayfa waa aabbahay waa aabbahay buu halkaas ku dhintay ku shahiiday marka isaga iyo aabihiiba waa laba saxaabiya radia allahu canhumaa ayay ahayd sida fiican la yidhaahdo qaala waxa uu yidhi samictu rasuula allahi sala lla alay slam rasuulka ilaahay baan ka maqlay yaquulu odhanaayo laa talbasuu ha xiranina alxariira dharka xariirta wala diibaaja diibaajkuna waa nooc xariirta ka midahoo xoogaa adag ha xiranina walaa tashrabuu ha ku cabinina in marka labadaas labadaa nahyi waa ragga laa talbasuu alxariira noocay doontaba xariirka ka noqotay ha xiranina wala diibaaja diibaajkana ha xiranina isaguna waa nooc gaara oo xariirta ka mid a oo qaaliya xukunkan dambe oo xadiisku sheegaya rag iyo dumarba waa la wadaagaa walaa tashrabuu ha ku cabinina fii aaniyati dahabi waalfida weelka laga sameeya dahabka aaniya waa jamcu inaa fii aaniyati dahabi weelka laga sameeyey dahabka walfida iyo fidada laga sameeyey in wax lagu caba ma banaana in wax lagu cuna ma banaana in lagu weesaysta ma banaana kulli waa la diiday xaafihimaa xeeriyihii laga sameeyey dahab iyo fidana waxbaha ku cunanina marka waxa weeye fii saxaafihimaa waxa weeye waa xeeriyooyinka wa xeeriyihii laga sameeyey dahab iyo fidana waxbaha ku cuninina fa inahum lahum ay gaaladii ayaa adduunka isticmaashay fi dunya adduunka fa inahum lahum fi dunya macnahedu waxa wey iyagaa iyagaa adduunka ku isticmaala gaaladii xalaal uma aha oo waxay mar haddii shareecada lagu xarimay waa ka xaaraam laakiin haddii iyagu diin ma kala jecloo dayn maayaan marka iyagaa adduunka isticmaalee walakum fi laakhira idinkuna aakhiraad isticmaalaysaane adduunka waxba ha ku cuninina waxna ha ku cabinina w axaadiistan marka waxaynu ka qaadanaynaa oo aynu ka faa'iidaynaa marka ugu horraysa taxriimu lubs alxariiri waddibaaji labadaba waa cala dukuuri waa ragga weeye ragga ayaa loo diiday walwaciidu shadiid waciidkaa shadiidkaa ku soo arooray oo jannadiibaaba waxa weeye lagu diidayaa waxyaalihii lagu raaxaysanayey waa ciqaab weyn marka waa in la iska ilaaliyo laba waxaynu ka qaadanaynaa oo axaadiistaan ka faa'iidaynaa yubaaxu axaadiid kalaa caddaysay oo axaadiistaan iyaga toos looga faa'idimayay laakiin axaadiid kalaa caddaysay labadoodaba diibaajka iyo xariirtaba in dumarka ay u bannaan tahay leanna sababtu waxa weeye dumarku inay isqurqurxiyaan oo labistaanoo waa loo baahan yahay axaadii axaadiidta kalaa caddaysay taxriimku marka waa ragga keliya ee ma aha dumarka culamaduna waa biijmaaci alculamaa inay ragga ka xaaraam tahay dumarkana u bannaan tahay leanna dumarku ziina loogu talagalay laakiin raggu isqurqurxin iyo ziino uma baahna wey mar dhifay imaan doontaayoo kitaabuuljihaad aakhirkiisa ku keeni doonaa haddii dawe ahaan loo isticmaalayo oo waxaa jirta marka qofkii cambaarta iyo ku dhacdo kutaanta iyo injirta iyo ay cunaan qofku isxoqo dharka kale waa sii dhaawacaan laakiin xariirtu waa qabowdahayo oo ku biskoodaan marka sida inoo imaan doonta oo kitaabuuljihaad ku imaan doonta inuu nebigu u idmay laba nin oo saxaabada ka mid a oo injir intay cuntay bahashaan doodada la yidhaah ay markaas cadhoodeen oo waxa weeye cadha iyo ku dhacday ay markaa u ogolaaday qamiis xariir ka samaysan marka taasoo kale waa litadaawi wadaruura laakiin sida kale ragga looma ogola waxaynu kaloo ka faa'iidaynaa culummadu waxay raaciyeen xaggan waxaynu ka faa'iidaynaa in wax lagu cunana inay xaaraam tahay marka waa rag iyo dumarba alaklu washurbu inay xaaraam ka tahay rag iyo dumarba culummadu marka waxay raaciyeen oo ku dareen sida kalena in loo isticmaalo in waxa weeye maaragtay isticmaalaadka kale ama laga dhigto barkimo lagu qurqurxiyo ama waxa weeye guriga lagu sharaxdo ama waxa weeye lagu weesweesaysto waxaasoo dhan lama ogola oo waxa weeye waa la diiday marka kulli waa lainoo diiday waxaynu kaloo ka faa'idaynaa marka ha taxriimkaasi oo waxa weeye waciidkaa ku soo arooray qofka aakhiro jannada laga xarimaayo macnaha waa waciid shadiida oo waxay yidhahdeen culammadu qofku haddii uu xalaashadana waa ku gaaloobaya hadduuna gaaloobinna ciqaab weyn oo lagu ciqaabaayo weeye oo loo diidaayo aakhiro inuu xariir helo alxadiidu araabic watiscuun bacda talaatimiya saddex boqol sagaashan iyo afar xadiidka waxau yidhi can cumar ibn alkhadaab radia allahu canhu cumar ibn khadaab waxaa laga wariyay ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay nahaa inuu nahiyey can lubsi alxariiri xariirta in la xirto waa ragga eh ilaa haakadaa ilaa sidaasoo kale mooye wa rafaca wuxuuna kor u qaaday lanaa rasuulu llahi sal rasuulka ilahi wuxuu kor noogu qaaday isbacayhi labadiisa farood assabaabata sabaabada waxa la yidhaha farta suulka iyo fardaxada udhexaysa oo murugsatada ay soomaalidu yidhahdaan murdisada assabaaba sabaabada walwusdaa iyo fardaxada hay labadaa farood oo kale wax la mida mooye hadday maradii ku dhegan tahay oo maradii oo dhan wax kale ka samaysan tahay laakiin laba diilimoodoo yar yara iyo diilin iyo xariir ah ayaa ku dhex jira oo lagu dhejiyey dhinacyada iyo faraqa iyay kaga dejin jireen oo ku qurxin jireen taasoo kale wax dhibaata a male walimuslim imaamu muslim waxa uu wariyey nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku ilaahi waxau naayey an lubsi alxariiri xariir in la xirto ilaa mawdica isbicayni ilaa wax la eg laba farood mooye ow talaad ama saddex farood ha aw arbac ama afar calaa kulli xaal marka labadan xadiid xadiidkan iyo riwaayadiisaanba waxay caddaynayaan oo khulaasadeedu ay noqonaysaa inay banaan asalkeeda waa taxriim xari xariirtii waa laynaga xarimo taxriimu alxariiri ayaanu ka qaadanaynaa sidai axaadiisii hore laakiin waxaynu ka qaadanaynaa in qofka loo banaynaayo oo waxa weeye ayna wax dhibaata a lahayn wixii yara oo waxa weeye laba farood iyo saddex farood iyo afar farood iyo wax la eg masalan go-yaashoo kale ay qaadan jireen ayay meeshaa faraqa ah ayay waxa weeye waxay kaga dhejin jireen diilimo yar yarahoo waxa weeye xariir iyo diibaaj iyo waxa ah taasoo kale wax dhibaataa male oo waxa weeye ka gool la odhan maayo wax mashaakilah oo ay leedahayna ma jirto intaasoo kalea la ogol yahay amaa inay maradii xariir khaalisa noqoto waa dembi weyn weeye taas raggii looma ogola oo raggi weeye wax laga hadlaya amaa dumarka iyaga waa loo ogol yahay alxadiid alkhamis wtiscuun bacda talaatimiya saddex boqol iyo sagaashan iyo shan xadiidka can ilbara bni caazib radia allahu canhuma isaga iyo aabihiiba waa laba saxaabiye ilaahay ka raalli noqday qaala waxa uu yidhi maa ra'aytu ma aana arag min dhi limmatin maa ra'aytu min dhi limmatin can xullatin xamraa axsana min rasuuli illahi sala allahu alayh waalih wasalam lahu shacrun yadribu ilaa mankibey waxa uu leeyahay bara ibni caazib radia allahu canhu libaaska isagoo ka hadlaya maa ra'aytu ma arag min dhi limmatin lima waxaa la yidhaahdaa timaha halabta ah soomaalidu ay halabta yidhahdaan timaha qofku intuu la baxo laba magac bay leeyihiin timaha markuu qofku la baxo hadday inta dheeraadaan oo saa uu kala rogo ay dhagaha soo gaarayaan meeshaan laalaadoo dahabka ay surtaan oo shaxmatul udun la yidhaahdo hadday saa usoo gaarayaan ay garabkana markii qofku socdo xoogaa saa ugu dhowaanayaanoo ay garabka garaacayaan ku dhowaadaan ayna weli garabka gaarin waxaa la yidhaahdaa limma oo magacaasay u yaqaaniin halab bay dhahaan marka soomaalidu hadday inta dheeraadaan waxa weeye garabka gaaraanna jamme iyo jumme iyo bay dhahaanoo way ka duwan tahay oo way kasii dheer tahay marka badanaa dumarka iyo adugu waa timahan hadda soomaalidu marka dumarku isaan aafrada ay yidhahdaan oo kale oo intay jaraan ay waxa weeye dhagaha gaarsiiyaan ama garabka xoogaa soo gaaraan adugu nebigu timo dheer buu lahaa calaa kulli xaal marka limada waa soo noocaa weeye waa timaha oo lala baxoo dheer marka maa ra'aytu buu yidhi ma arag min dhi limmatin mid tima dheer leh oo waxa weeye fii xullatin xamraa waa kan macala shaahidku xullada waxaa la yidhaahdaa marada isku joogga ah oo isku eg marada hoose iyo marada saraba isku eg sida suudadka iyo wax la mid ah adiga marag kasta oo isku joog ah oo isku eg ayaa la yidhahdaa xulla marka xamraa buu yidhi wuxuu leeyahay xullatun xamraa buu nebigu qabay oo macnaha mare gaduudan oo isku eg laakiin sida ibnu qayim raximah allahu tacaala uu caddeeyey waxa weeye axaadiista kalena caddaysay khaalis xamraaya ma ahayne gaduud iyo midabyo kalea ku jiray wuxuu yidhi marka axsana leannahu nahyi baa ku soo arooray mare gaduudan in la xirto axsana min rasuuli illahi sal slam ma arag buu yidhi rasuulka ilaahay mid waxa weeye saa uga macnaha ma arag qof inta mare isku jooga xirtay timaha dheerna sii daystay nebiga ka qurux badan ma arag buu leeyay lahu wuxuu lahaa nebigu u sugnaaday shacrun timo yadribu garaacayo gaaraaya foodooda ilaa mankibayhi garbihiisa gaaraysa oo macnaa halabtaas ayuu lahaa timahaas dheer baciida baciida maa bayna alminkibayni khilqadiisiibuu ka sheekaynayaayo xadiidkan waxaa lagu keenaa shamaa'ilka iyo markii waxa weeye nebiga abuurkiisa laga sheekaynayo baciida mid kala fog buu ahaayoo nebigu ay kala fogaayeen maa bayna almankibayni labadiisa garab way kala fogaayeen laysa bilqasiiri mid gaaban ma ahayn walaa biawiili mid dheerna ma ahayn dhexdhexaad buu ahaa ribca alqowm bay yidhaahdeenoo waxay yidhahdeen ninka dhexdhexaadkaa buu nebigu ahaa laakiin mucjisuu nebigu lahaayo waxaa la yidhi nin kasta oo dheer hadduu nebigu isdhinac taago nebigaa ka dheeraan jiray ninka la yidhaahdo hebel waa dheer yahay haddii la yidhaahdo nebiga dhinac istaag hadha waxaa dadku dhan waxay u arki jireen inuu nebigu ka dheer yahay mucjisay ahayd baa layihi taas oo waxa weeye ilaahay hibe iyo haayo uu siiyey bay ahayd xadiidka marka waxaynu ka qaadanaynaa fiihi jawaazu inay bannaan tahay lubsu laxmar dhurka gaduudan in la xirto waqad warada annahyu canhu nahyina waa ku soo arooray faxamalahu alculamaa culummadu waxay ku xambaareen oo ay yidhaahdeen sida waxa weeye ibnu qayim uu leeyahay waxay ku xambaareen khaalis ma ahayn oo waxau yidhi ibnu qayim muraadka loo jeeda waxa weeye maradu mara waxay ahayd gaduud iyo isku jirta midabyo kalena isugu jirto oo qurux badan ee ma ahayn mara wada gaduudan oo gaduud wada a ma ahayn waxaynu kaloo ka qaadanaynaa fiihi daliilun calaa xusni tawfiiri ashacri ha timaha in la wanaajiyo oo la qurxiyo oo qofkuu timaha la bixi karo baynu ka qaadanaynaa arrintaani marka waxay ahayd caado ay carabtu isticmaali jireen afcaasha nabigana calayhi salaatu wasalaam waa la qaybiyaa wixii caado ahaa oo ay dhaqankii carabtu sidaa ahaa oo nebigu uu sidiisi u samaynaayey ee uunan cibaado iyo qurbo u samaynin caadaa lagu xambaaraa qofku hadduu rabana waa ku dayan karaa hadduu rabana waa iska dayn karaa marka taasay ahayd amaa dadka maanta jooga marka qofkii sunno ahaan isaga qaadan oo nebiga isaga dayana waa la bixi karaa laakiin dadka maanta waxa weeye caam ku noqday oo fasaaqda iyo ciyaal suuqa iyo gaalada waxaasaa la baxa ma fiicna marka maanta oo kale in lala baxo in la yidhaahdo diin baan ka dhiganayaa sida nimanka timaweynta iyo la yidhaahdo yidhahdaan calaamad diin baan ka dhiganaynaana ma banaana leanna arrintaa nebigu cibaado uma samaynin oo ka waxaanu kaloo ka qaadanaynaa nebiga khilqadiisii iyo dheerarkiisii iyo dhexdhexaad inuu ahaa ayuu xadiidku inoo caddaynaya oo waxa weeye shamaa'il maxamediya ee aad loogu sharaxaa innaga marka waxayna khuseeya hadda libaaska waa xullatun xamraa meeshaa wey ayuu u keenay alxadiidu asaadis wa tiscuun bacda talaatimiya saddex boqol iyo sagaashan iyo lix xadiidkaa sidoo kale can ilbaraa ibni caazib radia allahu canhuma qaala waxa uu yidhi bal saxaabigii xadiidka hore inoo wariye waxa uu yidhi qaala amaranaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka ilaahi waxauna amray bisabcin toddoba wanahaanaa can sabcin toddobana waa naga nahyey toddoba iyo toddoba toddoba waa na amray oo inaan la nimaadnuu na amray toddobana waa naga nahiyey oo inaanu ka dheeraanno ayuu na amray marka toddobadaana iska ilaaliya toddobadaana sameeya wey afar iyo toban arrimood wey toddoba lama samaynaayo toddobana waa la samaynaya waxau yidhi amaranaa rasuulu llahi sal slam bisabcin toddoba wanahaanaa can sabcin amaranaa waxa uuna amray biciyaadati almariidi qofka xanuunsan in lasoo booqdo waa kow waitibaaci aljanaa-is dadka dhintay in la raaco oo wax laga soo xabaalo waa labo wa tashmiiti alcaatish caatis qofka hindhisay in la yidhaahdo yarxamuka allah bishardi waa hadduu isagu yidhaahdo alxamdu lilah markuu yidhahdo alxamdu lilah ayaa leeya yarxamuka allah alcaadis waa qofka hindhisay wa ibraari qasam qofka dhaarta in dhaarta loogu baarinimo sameeyo macnaheed waxa weeye qof baa wuxuu ku dhaartay marka alqasam buu yidhi o almuqsam ama kan dhaartay marka in loo baarinimo sameeyo qofka dhaartay wey qof baa wuxuu ku dhaartay matalan wallahi maanta waxaa waa ii samaynaysa waana waxaad samayn kadhid u samee markaan hadday wixii wax mubaaxa tahay wax xaaraama laga yeeli maayo wallahi maanta way raacaysaa way la qadeynaysaa raac oo la qadee taas oo kale wey wa nasri almadluum qofka la dulmiyey almadluum oo qofka la dulminaayo in loo gargaaro oo la dhinac istaago hadduu xadiid kale ahaa unsur akaaka daaliman ow madluuman xadiidkaasaa fasiray nasri lmadluum wax qaabka loogu hiilinayo waxa weeye waa in loo hiiliyo nasri waa hiilo qaabka loogu hiilinayana waxa weeye hadduu isaga laga gardaran yahayna waa dhinac istaagaysaa oo dulmigaad ka celinaysaa hadduu gardaran yahayna gacmahaad ka qabanaysaa dulmigaad ka joojinaysaa wa ijaabati daaci qofka kuu yeeray oo sida weliimada iyo arooska iyo haddii laguu yeero oo qofka ku yidhaahda maanta qadan kuugu yeeray waan ku casumay khaasatan cursiga iyo wax la mida waa la ajiibayaa laakiin bishardi culummadu waxay yidhaahdeen meeshaa lagu samaynayo waa inaanu wax munkara oolin oon munkar lagu samayn karin haddaadan munkarkaa doorin karin ma tegaysid sida maanta aroosyada iyo waxa ay sameeyaan oo kale wa ifshaa'i asalaam toddobada tii ugu dambaysay waxa way ifshaa'i asalaam salaanta inaad faafisaan oo nebigu waxa uu yidhi afshu asalaama baynakum tadkhuluuna aljannata bisalaam salaanta faafiya oo waxa weye salaama assalaamu calaykum assalaamu calaykum waraxmat ullah qof alla qofka aragtida oo muslima ama aqoon ama aqoona salaan ayaa lagu yidhi toddobadaa marka waana la amray oo waa in lala yimaado wanahaana waxa uu naga nahiyey toddobadii buu tirinaya can khawaatimi inaanu waxa weeye khawaatim ka dhiganno ow amase waxa uu yidhi can takhatumi inaanu waa isla macna inaanu khaatum ka dhiganno bidahabi dahabka kow in dahab fargashi laga dhigto oo waa ragga wax laga hadlayo toddobadaa hore marka la is amray rag iyo dumarba waa la wadaagaa toddobadaa nahyigaa laakiin waa la kala duwan yahay oo raggaa qaar qaar u leh marka can khaatim dahab can khawaatim dahab in dahab laga dhigto waxa weeye raggii ay ka dhigtaan faraantiga oo waxa weeye ay gashadaankaas baalkaas waa la diiday wuxuu kaloo noo diiday wa can shurbi alfida fidada inaanu wax ku cabno tan rag iyo dumarba waa la wadaagaa oo waxa weye rag iyo dumarba waa la wadaagaayo waxba lagu cabi mayo wa can ilmayaatiri mayaatirku waxa weeye waa nooc xariirta ka mid a oo barkinta yara kooraha ay ku fuulaan faraska iyo boqorrada ay samaystaan iyo waxa weye barkin yaroo salka la saaro ayaa la yidhahdaa marka mayaatirku waa nooc xariirta ka mid a oo barkimaha iyo waxaa laga sameeyo waa la diiday oo xariirtuu ka mid yahay rag waa ragga ayaa markaas iyo dumarkan looma ogola barkimaha ka samaysa ayagu inay xirtaan baa loo ogolaya wa canil qasiy ama qasiy wa canil qasiy waa qaabka waa la kor dhigaya alqasiy waxa weye qasigaana waxa weye waa nooc diibaaj xariirta ka mid a meesha lagu samayn jiray oo waxa weeye masar ahayd ayaa qasi la odhan jiray marka halkaasaa loogu magac daray qasi waxa weeye waa qarya fii masar masar ku taalla iyadaa lagu samayn jiray marka saasaa loogu magac darayo waa nooc xariirta ka mid ah wa fii lubsi alxariiri xariirta oo dhanna waa noo diiday noocay doontaba ha noqotee waka kulli waana loo diiday walistabraq isaguna waa nooc xariirta ka mid a istabraquna wadiibaaj diibaajkuna xariirtuu ka mid yahay toddobadaana nebigu waa noo diiday marka kulli waa wada xariir dahabka unbaa ku jira ee inta kale waa wada xariir waxyaalahan lainoo diiday oo dhan oo libaaskay khusaysaa oo waxa weeyadana lama ogola marka xadiidkan waxa weeye dheer waxaynu ka qaadanaynaa oo aynu ka faa'iidaynaa marka ugu horraysa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ummadda faray wax walba oo wanaag u keenaaya waayo hadda ciyaadatulmariid iyo waxa weeye qofka indhis qofka dhintay in la xabaalo la raaco iyadu waaba waajibba waxa weeye oo dadkooda waa fardu kifaaya laakiin marka ciyaadatulmariid in lasoo booqdo dadkii in waxa weeye markuu dhinto la xabaalo la raaco in haddii uu uu hindhiso waxa weeye la yidhaahdo yarxamukallah laakiin shardiga ku xiran waa inuu yidhahdo alxamdu lilah in waxa weeye hadduu walaalkaa kugu dhaarto u yidhaahdo waxaa ilaa w ilaa waad ii samaynaysaa wix inaad awoodid inaad u samaysid wa kaas oo dhan amaa ashyaada la nahiyey waxa weeye xadiidkan uu nahiyey dahab in laga dhigto faraanti waa ragga oo looma ogola waxaan kaloo dhanna waa xariir marka fawaa'idda aynu xadiidka ka qaadanayno ayay inoo caddaynaysa axaadiistii horena waxa weeye waa ku wada jirtay agsarkooda toddobadan oo waxay hadda xariirtoo kale iyo kulli axaadiista hore aynugu soo hormartay marka kow marka ugu horraysa waxaynu ka qaadanaynaa inay waxa weeye istixbaabu ciyaadati lmariid waa sunne wanaagsan waliba culamadu waxay yidhahdeen qofku hadduu xanuunsan dee qaraabadaadii iyo waarid iyo yahay waa ka sii adag tahay laba waxaynu ka qaadanaynaa istixbaabu itibaaci aljanaaza janaasada in la raaco inay sunno tahay kitaabuljanaais waan kusoo marnay qofka janaasada raaca falahu kiiraadaan ajar badan inuu leeyahay kan ku tukadana uu kiiraad leeyahay ajar badan laga helayo saddex waxaynu ka qaadanaynaa qofka hindisa in waxa weeye waxaanu ka waxaanu odhanaynaa macnaha qofka hindhisa in la odhanaya yarxamuka allah shardiga lagu xidhanayo uu yahay inuu yaraado alxamdu lilah waxaanu kaloo ka qaadanaynaa qofka in loo baarinimo sameeyo oo aan dhaartii lagu diidin haddii uu qofkii kugu dhaarto waxaanu kaloo ka qaadanaynaa shan wujuubu nasri lmadluum qofka la dulmiyey in loo gargaaro qaabkaan u sheegnaana loo kala saarayaa dulmigaa laga celinaya hadduu dhaalim yahayna waa la qabanaya oo nebigaa yidhi unsur akhaaka dhaaliman ow madluuman markaasay waxay yidhahdeen saxaabadii rasuulka hadduu gar daran yahay see ugu gargaarnaa haddii laga gar daran yahay garanaya ka qaba buu yidhi dulmi waxaanu kaloo ka qaadanaynaa ifshaau salaam aynu ka qaadanaynaa in salaanta la badiyo oo qofaad garanaysid iyo qofkii kaleba waa la iska salaamaa marba haddaad islaamnimo u garatay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa waxyaalahan toddobadaa oo lanaga nahiyey in banaanka laga maro nooc ay doonaanba ha noqdeene aan loo dhowaanin alxadiid asaabic watiscuun bacda halaatimiya saddex boqol iyo sagaashan iyo toddoba waa xadiidka baabka ugu dambeeya waxa uu leeyahay wacan cabdillaahi ibni cumara radia allahu canhuma cabdillahi ibni cumar alkhadaab weeye waxau yidhi ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka ilaahay istanaca waxa uu samaystay oo waxa weeye uu samaystay khaataman khaatim buu samaystay khaatiman min dahab khaatim dahab uu samaystay khaatimku waa fargashiga sabab buuna lahaayoo nebigaa waxaa lagu yidhi markuu warqadaha u qoraya boqorrada iyo waxaa la yidhi ma aqbalaan warqad aan shaabad lahayn kaasuu nebigu waxa uu samaystay khaatim min dahab dahab laga sameeyey fa kaana yajcalu waxa uu yeeli jiray fasahu intiisa sare faska waxaa la yidhahdaa intaan sare oo buuran oo waxa weeye bannaanka la soo xijiyo ayuu nebigu waxa uu samayn jiray fii baatini kafihi guduhuu xijin jiray oo dadku ka qarin jiray idaa labisahu markii uu xirto fa sanaca annaasu dadkiibaa iyaguna samaystay midla daalika wax la mida oo nebiga ku dayday iyaguna dahab bay ka samaysteen humma kabacdi markaa innahu jalasa waxa uu fadhiistay nebiga calayhi salaatu wasalaam cala almimbari mimbarku ku fadhiistay waa khudbeeyey fa nazacahu wuu iska soo siibay oo fartiisiibuu ka saaray wa qaala waxa uu yidhi innii kuntu innii anigu kuntu waxaan ahaa albasu mid xirta haadaa kan haada alkhaatim khaatimkaanaan xidhan jiray wa ajcalu waan yeeli jiray fasahu intiisaan sare oo waxa weeye quruxda ah min daakhili min daakhil baan yeeli jiray oo gacanta gudaheedaan gelin jiro hoos xagga calaacashaan xijin jiray kabacdi markaas wuxuu sameeyey faramaa bihi waa tuuray nabiga calayhi salatu wasalaam uma qaala wuxuu yidhi wallahi ilaahay baan ku dhaartay laa albasahu ma xihanaayo abadan weligay dahab weligay ma xihanaayo fa nabada annaasu dadkiina waxay tuureen markaa oo iska bixiyeen iyaguna ay tuureen nabdigu waa tuuristee fa nabada annaasu khawaatiimahum iyaguna faraatiyadoodii oo nin walba intuu iska saaray buu tuuray leannu markuu arkay nebigoo tuuray nin walba waa tuuray wa fii lafdin lafdi kale waxuu ahaa jacalahu fii yadihi lyumna gacantiisa midigtaa ayuu gelin jiray nebigu marka labadaa farood oo far faryarada iyo farta ku xigta oo faadumada ay dhahaan labadaas ayuu gelin jiray midba mar faryaraduna u badnaa marka riwaayadaha qaarkood waxaa dheenayaa midig iyo bidixiba in la gelin jiray laakiin midigtaa u badnayd leanna bidixda waa lagu istijoonayaa qisuuna marka xadiidkaani lahaayo waxay yidhahdeen culummadu qisadu laha waxay ahayd maadaama boqorradii iyo nebigu warqada u qorayey oo aynan aqbalaynin ilaa warqad shaabadaysan mooye wuxuu samaystay faraanti waxa weeye ay ku taallo maxamedun rasuulullah markii warqadda la qoraa lagu dhufan jiray markaa markii dambana waxa weeye dahabu marka horaa wuu tuur markii dambe mid fida ah ayaa la sameeyey oo markaa ku qoraan jiray markii dambe nebigu markuu dhintana abubakar baa hayn jiray oo ku shaabadayn jiray cumar baa hayn jiray cuhmaan buu ceel kaga dhacay baa layidhi oo waxa weye markii dambe halkaasuu ugu dambaysay marka xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa fiihi daliilun calaa istixbaabi atakhatum macnaha khaatim in la samaysto waxa weye faraanti iyo qofku uu fargashi gashado waa ragga ee dumarka laga hadlimayo leannu nebigu waa sameeyey calayhi salaatu wasalaam marka carabtuna aad bay u isticmaalaan innaga soomaalidu dhaqan uma leeyihin laakiin waa arrin ay aad u isticmaali jireen ma aha diin iyo waxa weye maaragtay in leelaaw ilaa waajib iyo ma aha laakiin waa arrin ay samayn jireen ku dayasho nebiga uu sameeye lagu dayanayaa iyo saxaabadii laba waxaynu ka qaadanaynaa inaan dahab laga dhigi karin haddii dahab laga dhigo xaaraam weeye laakiin fida waa laga dhigan karaa fida waa laga dhigan karaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa macnaha khaatimka dahabka inuu xaaraam yahay laakiin mubaaxu waxa weeye ragga loo ogol yahay waa fida iyo wixii lamid a markii hore la ogolaa laakiin waa la nasakhay oo waxa weeye dhaartaa nebigu uu dhaartay baa xarimtay iyo axaadiid kaloo uu ku diiday nebigu waxaanu kaloo ka qaadanaynaa marka xadiidka haddii qofku uu markaa waxa weeye qeybtan ha waxaynu ka qaadanaynaa fadlu saxaaba ridwaan ullahi calayhim say ugu degdegeen iyaguna nebiga calayhi salatu salaam markay ku arkeen oo arrintaas ka tuuray horay say uga tuureen ayaynu ka qaadanaynaa say ugu dayanayeen nebiga calayhi salatu salaam salaadana waa ku soo marnay markii nebiga calayhi salatu salaam kebihiisa uu waxa weeye iska siibay inay iyaguna siibeen iyagoo iqtidaa'an binnabiyi sal ly slam nebiga ku dayanaya axaadiidtan iyo marka axaadiidta lamidaba oo waxa weeye zajriga ah waa zajri weeye caddaynaysa inaan khaatim dahaba la samaysan karin waxa weeye in badan oo dadka maanta ah waxaad arkaysaa inay khilaafsan yihiin dad badan oo muslimiinaad arkaysaa dahabu farkashi iska daaye waxaad arkaysaa kuwa silsilada wata oo qoorta silsilada ku wata waana dhaqan gaalo mana banaana waa arrin aad iyo aad khatar u ah in ilaahay laga baqo loo toobadkeeno la iska ilaaliyo ayaa waajiba wallahu aclam wabillahi tawfiiq